subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa subax arbaco ah bisha mayna waa sagaal sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali com idaacadda saaka waxaa daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka noqday heshiiskii nukleyarka ee u dhexeeyey quwadaha dunida iyo dalka iiraan marka waxaad moodaa in heshiisyadii caalamiga ahaaba hadda loo arkayo maraykanku inaanu ahayn qolo lagu kalsoonaan karo sababtoo ah markuu rabuuba ka baxayaa oo ay dhacdo in maaragtay administrationka ama maamulka uu isbedelo
qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota oo shalay mar kale maxkamad la hor keenay waraysi ayaanan idinkaga haynaa waxaad kaloo maqli doontaan doorashooyin ka socda dhowr gobol oo maraykanka ah murashaxiin soomaaliyihina ay ka qayb qaadanayaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay si rasmiya ugu dhawaaqay in maraykanku uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah ee nukleyarka iiraan isagoo ka dhex hadlayay qolka diblomaasiyadda ee aqalka cad ayuu trump sheegay in heshiiskani uu yahay mid liita oo hal dhinac hal dhinac ahaa islamarkaasna aan mudnayn in markii horeba la galo trump waxa uu carabka ku adkeeyey in dowladda maraykanku ay si deg dega dib ugu soo celin doonto dhammaan cunaqabatannadii saarnaa iiraan ee uu maamulkii obama qaaday kadib markii uu dhacay heshiiskii nukleyerka sanadkii kii madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani oo ka jawaabayay go-aanka trump ayaa sheegay in tehraan ay baaqa kusii ahaan doonto heshiiskan caalamiga ah waxa uu sheegay inuu amray wasaaraddiisa arrimaha dibadda inay heshiiskan kala hadasho midowda yurub shiinaha iyo ruushka
dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa ku dhawaaqday inuu dalkeeda mar kale ka dilaacay cudurka ebola toddoba-iyo toban ruux oo dhowaan dalkaasi ku geeriyooday ayay dowladdu sheegtay in looga shakiyey kiisas la xiriiray caaqub caabuqa ebola laba ka mid ah dadka dhintay ayaa la xaqiijiyey in cudurkani uu dilay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa talaadadii shalay sheegtay in kongo uu haleelay cudurka ebola sidaas daraaddeedna ay hal milyan oo dollar oo deg deg ah ku tabarucday si ay uga caawiso gargaar deg deg ah w h o waxay sheegtay in shantii toddobaad ee lasoo dhaafay laga helay dalkaasi kiisaska kow iyo labaatan ruux deegaanka bicoro ee gobolka equator markii ugu dambeysay ee cudurkani ka dilaacay kongo ayay ahayd sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii waa markii sagaalaad uu cudurka ebola ka dilaaca dunida tan iyo markii ugu horreysay ee la ogaado sanadkii kun iyo sagaal boqol lix iyo toddobaatankii
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad nagala socotaanna waa v o a washington waxaa inoo soo socdaa faahfaahinta waraysi ku saabsan madaxweynaha maraykanka donald trump oo sheegay inuu ka baxay heshiiskii nukleyerka iiraan marka horese gobolka ohio qaar ka mid a gobollada maraykanka waxaa ka socda doorashooyinka ay xisbiyada dhexdooda isreebreebayaan haddaba gobolladaasi waxaa ka mid a gobolka ohio oo soomaali badani ay ku dhaqan tahay waxaana dadka tartamaya ku jira wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabo maxamed ismaaciil haddaba khadka telefoonka ee gobolkaasi waxaa hadda si toosa ugu jira jibriil ow maxamed oo bara ka ah jaamacadda ohio state jibriil marka hore salaan iyo soo dhoweyn kadib bal si guud doorashada ka socota gobolka iyo sida ay wax u dhaceen
walaal waad mahadsan tahay sidaad u sheegtay waxaa maanta doorashada ku tartamayay xisbiyada dhexdooda oo xisbiga dimuqraadiga xubnaha u tartamaya guddoomiyaha gobolka iyo wakiilada aqalada kala duwan xisbiga republicanka sidoo kale marka sidaad sheegtay waxaa ku jira wiil soomaaliya oo ismaaciil maxamed nin dhalinyaro ah oo garyaqaan ah oo sanadkii hadda lasoo dhaafay jaamacadda oo hsd ka qaatay sharciga ayaa kamid ahaa dadkii tartamayey oo u tartamayey kursiga shan iyo labaatanaad ee maaragtay baarlamaanka gobolka ohio welina way socotaa tirintii codadka iyo maaragtay barnaamijkaasa hadda lagu dhex jiraa waan gartay ilaa iminka inta la tiriyey xaggey kala marayaan ismaaciil maxamed iyo dadkii la tartamayay
runtii waxaa xusid mudan degmadan lagu tartamayo waxaa ku dhaqan dad ilaa iyo boqol iyo shan iyo labaatan kun oo qof ah waxaa dadkaas codayn kara ilaa sideetan iyo kun sidaas ay tahay waxaa codbixinta usoo baxay dad ka yar shan iyo toban kun oo qof haddana tiro ka yar sideed boqol oo cod ayaa laga horeeyaa ismaaciil haatan oon kula hadlayo weli natiijadii rasmiga ahayd ma soo bixin laakiin waxay u eg tahay in sidaas ay ku dhammaan doonto sababtoo ah waxa ay muujinaysaa tiradu in sagaash toddoba-iyo sagaashan boqolkiiba codbixintii tiradeedii la dhamaystiray waan gartay imisa ruux ayaa la tartamayey ismaaciil maxamed ismaaciil maxamed waxaa la tartamaysay gabar hadda kursiga ku fadhida oo la dhaho bernardin kent oo dimuqraadi ah oo muddo sanadii bara hadda joogta labada sano oo ugu horreysay oo xilhaynteeda ah ayay hadda ku dhex jirtaa iyo nin dhalinyaro oo kale oo asaguna dadkan madowga ee dalkan u dhashay ah labadaa qof ayaa la tartamaysay marka ninka kale ee madowga ana asaga ka cod badan gabadhuna waxay ka cod badan tahay in aada u yar oo tiro ah ilaa iyo hadda waan gartay waxaan ognahay in doorashada noocan oo kale ah ee koongareeska hadday tahay ta federaalka iyo hadday tahay ta goboladuba ay laba sano keliya tahay soo saas maha
xaqiiq weeyaan laba sano walba ayaa la tartamaa waxaa kaloo jira time limit wax la yidhaahdo oo qofka kursiga ku fadhiya afar goor ka badan ma tartami karayo marka waa fursad soomaalida usoo hoyatay in ismaaciil uu tartamay inuu tiro aada u badan keenay in waxa laga horeeyaa wax aan kun cod dhamayn sideed boqol oo cod xataa aan dhamayn ay yihiin runtii in un soomaalidu ay soo baxdayna wax wanaagsan bay ahayd inta aan soo bixin oo ama mashquulka noqotay ama siyaabo kale usoo bixi weyday in ay xilliga dambe aada usoo baxaan oo ay codbixinta dambe ku guuleysan doonaanna waan rajeyneynaa marka soomaalidu si aada umay soo bixin baan ka fahmay hadalkaaga
guud ahaan midtaamka ama doorashooyinkan xilliga dhexe aada looma soo baxo oo soo bixida dadku aada bay u kooban tahay sababtoo a xamaasadu iska yar tahay marka waxa ay u eg tahay in soomaalida sidii la rabay aanay usoo bixin sababtoo ah colombus waxaa ku nool soomaali lagu qiyaasay ilaa iyo konton ilaa lixdan kun oo qof dadkaas ilaa iyo dhowr iyo toban kun oo kamid ahna waa diiwaangashan yihiin haddii kala barkooda ay codeyn lahaayeen ismaaciil waa uu guuleysan lahaa maanta waan gartay marka xiriirka ula leeyahay dadkaan soomaalida ahayn gaar ahaan dhalinyarada kuwa jaamacadaha oo kale aan soomaalida ahayn ismaaciil qaacidadiisu intee la eg tahay marka laga hadlayo caddaanka iyo dadka kale ee maraykanka ah runtii meesha waxaa ka jira system xisbiga dimuqraadiga ah oo deegaanka waxaa haysta xisbiga dadka hadda kuraasta haya marka may ogola in dad kala dhex galaan ama ay ka garab ordaan taas waxay keentay inay taageeradii xisbiga iyo endorsementigii ay hesho qofta hadda kursiga ku fadhida laakiin ismaaciil nin dhalinyaro ku xiran jaamacadda oo jaamacaddii hadda kasoo baxay ardada iyada kamid ahaa ku xiran xisbiga laftiisa kala qayqaybsan oo qaybo progressive ah jira oo aada u furfuran oo danaynaya in dadka kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan siyaasadda marka wuu ku xirnaa isbedelada dadka doonaya oo doonaya tusaale ahaan in dib loo hagaajiyo qaabka magaaladan looga tartamo oo sidaad og tahay magaalada columbus city councilkeed oo kale magaaladao dhan baa laga dooran jiray maanta haddii isbedel yar baa lagu sameeyey dadkii u ololeynayay howlahaas qayb libaax loogu ka qaadan jiray oo uu kamid ahaa marka wuu ku xiran yahay ummadaas soomaaliduna runtii dad dhex galay systemka oo ka warqaba oo asxaab badan ku leh oo taageero badan kasban karaya weeyaan marka soomaali iyo soomaali la-aanba waa loo codeeyey waan gartay aad buu umahadsanyay kaasi wuxuu ahaa jibriil o maxamed oo baraka jaamacadda ohio state oo khadka telefoonka si toos ugu jiray jibriil aad baad umahadsantahay walaal adiga aada u mudan
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay ku dhawaaqay in dalkiisu uu ka baxayo heshiiskii ay wada galeen dalalka lixda ah ee dunida uga xooga weyn iyo dalka iiraan haddaba go-aankan maraykanku sidee ayuu amniga dunida wax u yeeli karaa su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere oo stuudiyaha ugu helay u weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia
runtii dadka odorosaa waxay leeyihiin meel xun bay ka ridaysaa sababtoo ah haddaad ka warqabto heshiiskan maraykan iyo iiraankan iyo wax ka dhexeeya maahe waa wax ka dhexeeyey quwadaha waaweyn oo dhan oo golaha amniga ku jira iyo jarmalka iyo iiraan qudheeda marka waxaad moodaa inuu runtii ka dhex dhacay heshiis muddo la soo diyaarinayay oo weliba dadka yurubiyanka ahi ay wakti aad iyo aad u fara badan ku lumiyeen marka waxaad moodaa in heshiisyadii caalamiga ahaaba hadda loo arkayo maraykanku inaanu ahayn qolo lagu kalsoonaan karo sababtoo ah markuu rabuuba ka baxayaa oo ay dhacdo in maaragtay administrationka ama maamulka uu isbedelo marka taas marka laga fiirsho iyo iiraan lafteeda oo hadda ku hanjabaysa maaragtay bes qumbuladayadii iyo waa nuclearka yagii waxyagii marka waa dhisan karnaa wixii wadaxaajoodana waxaan la gelaynaa oo keliya dalalka ku haray heshiiska marka waxaad moodaa inay caalamkii oo dhan runtii aada u gilgishay waan gartay reer yurub iyo weliba shiinaha iyo ruushku kulligood waxay yidhaahdeen waa tallaabo khaldan maxaa xigaya tallaabadan waxaa xigaa hadba sida waxay ku xiran tahay ay iiraan arrintan uga falceliso sidaad ka warqabto ilaa iyo hadda iiraan lafteedu waa kala jaban tahay dadka xagjirka ahoo fog oo weliba madaxda waaweynhe awalba waxay lahaayeen khalad bu ahayo heshiis khariban baan awalba ku jirnay marka raggaas waxaad moodaa inay gacan banaan ay siinayso inay wax allaaliyo waxay doonaan sameeyaan madaxweynaha iyo dadkii dhexdhexaadka ahaay oo lahaa heshiiskan waa caalami adduunka o dhan baa ina kula jira aynu maaragtay annagu awalba qumulad ma samaysanayn iyo nuclear qoladaasna waa daciifayaan marka iiraan arrinteedaas dhib bay keenaysaa waxaa kaloo mushkilad kale ah arrinta israa'iil iyo siiriyada hadda qasan ciidamo badan baa ka jooga iiraaniyiinta dhulkan syria marka waxaa laga yaabaa iyadana inay dhib dhib horle inay keento oo bariga dhexe dhexdiisa in colaado horle ay ka bilowdaan oo la kala safto gaar ahaan dalalka aan maraykanka hadda la socon oo syria iyo la safan sida shiinaha iyo ruushka iyo oo u dhuun daloola dhinacaas marka waxaad moodaa sida hadda la odorosaya inay nabadii bariga dhexe keliya ma ahee caalamku sidii uu u wada xaajoon lahaay oo dhan inaan golo dhexe oo hadda la isugu imaadaba aanu jirin oo qolo kastaaba ay hadda leedahay qumbacadahaygaan ligliga haystaa waan gartay waddanka aada dabada uga riixayay arrintan waa israel oo dabcan sida ka muuqata hadalkii ra-iisul wasaaraha dalkaasi shalay uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay madaxweynaha maraykanka oo kumahad ku mahadinaya arrintaasi innagoo dhinaca kale og in laba ka mid a ee dadka ku dhow madaxweyne donald trump waa wasiirka arrimaha dibadda mike pompeo iyo la talihiisa amniga qaranka john bolton aan ognahay labadooduba inay yihiin kuwo dhinaca dagaalka iyo weliba in iiraan lala galo ay maaragtay kuwa soo dhoweeya arrintani ma laga yaaba ma laga yaabaa inay keento dagaal dhex mara maraykanka iyo iiraan cabsida u weyn oo hadda laga qabo taas weeye sababtoo ah maraykanka hadda waxyaabaha uu ku diidan yahay heshiiskan oo trump iyo raggiisu marka laga reebo ololihii wixii uu ballan qaaday doorashadiisa marka laga reebo waxyaabaha uu soo qaato waa laba qodobba ugu waaweyn iiraan waxay haysataa gantaalada maaragtay dheerdheer iyo inay falal dembiye waaweyn oo argixiso taageerid ah ay ka wado bariga dhexe oo ay qalalaaso xagga syriya iyo yemen iyo meelo badan ay la ku leedahay sidaa darteed buu leeyahay heshiiskaani heshiis wax ku oola maaha taas marka waxay keeni doontaa inuu isku dayo inuu iiraan si xooga uu u xakameeyo midda kale israa'iil waxay ku doodaysaay oo kale oo ay maraykankaba uga dhaadhicisay arrinta tan in heshiiskaan aanu ansax ahayn waxay leeyihiin waxay khayaanayeen heshiiskii la galay oo qumlad hoos bay ka dhistaan oo gantaalladoodii waxoodii hoos bay ka samaystaan marka heshiiskaani waa daciif marka taas waxaad moodaa haddii qabowgii laysku afgaran waayey aad bay u sahlanaanaysaa maraykanku inuu yidhaahdo marka xoog baan ku muquurinaynaa oo aan maaragtay kaga joojinaynaa inay ama qumulad dhistaan amase ay gantaalada waaweyn sameeyaan ama ay taageeraan argagixisada sida ay hadda ku eedaynayaan
kaasina waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka virginia waxa uu u warramayey waryaheena maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna toronto gobolka alberta ee dalka canada waa gobol hodan ku ah saliidda dad badanoo soomaalina ay u shaqeeyaan xilidii dambe ayaa haddaba la sheegay in shaqooyinkii gobolkaasi ay hoos u dhaceen arrintaasoo saameyn ku yeelatay dadkii gobolkaasi ka shaqayn jiray una shaqo tegi jiray warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaji
soomaali badan ayaa ka mid a dadka u shaqo tegi jiray gobolka albeerta gaar ahaan shaqooyinka dhinaca shidaalka laakiin hadda badankood waxay ku laabteen magaalooyinkii markii hore ay ka tageen kadib markii ay yaraadeen shaqooyinka jaamac cabdiqaadir waxa uu degan yahay magaaladan toronto dhowaan ayuuna ka soo laabtay gobolka albeerta oo uu ka shaqayn jiray marka hore waxaan weydiiyey isbeddelka ku yimid shaqooyinka albeerto sideeda wa waxa ugu muhiimsan oo loo aado waxaa waaye waa shidaalkaas shidaalkaas hadduusan jirin albeertan ma- badanaa wax aadaya ma leh marka dadka shaqada u aadana almost waa half a million dad ku dhawaa sh- ka shaqeeya kaam ku jiro marka dadkaas waxay u aadaan qaar u guuray oo badegaysay mataqaana shame shaqada ugu dhawaadaan iyo dadku waxaan qaar ka kala imaado gobolada kala duwan ee wadanka Canada ka kala- ka kala imaado dad badan baa jira onteri ka shaqo tegi jiray oo alberta kasoo shaqaysan jiray markay fursada soddon doolar la gadahayo ma u suurtagelaysa marka shaqaalihii inay sideeda ahaadaan marka saanoo kale shaqadii u dhacdo inay shaqadii yaraato u dhacdo dadku waxay door bidaan marka inay samaystaan qaab kale u noolaan karaan lacala hadduu oilkan uu mataqaana saan sii ahaado inkastoo saamayntu ay tahay mid guud haddana jaamac waxa uu rumaysan yahay in soomaalidu ay muhiimad gaara u lahayd shaqooyinka shidaalka ee gobolka albeerta soomaalida alberta muhiimad gaari u lahayd maxaa yeelay eh, qofka soomaaliya markuu halkan imaanayo inta badan boqolkiiba waxaan dhihi karaa siddeetan dad oo hadda aqoon lahaa ama skill loo soo shaqtaga maysan ahayn waxay ahaan dad marqumaalataa dad xoogmaalataa marka meesha markaas ay ka samayn karaan lacag ku filan oo mataqaanaa dadkay ka yimaadeen eh, eh, waddanka jira ay ku saacidi karaan nafahoodii ku maarayn karaan meesha keliya lacag deg deg ay ka samayn karaan meeshaasay ahayd meelahana kale waa ta- waa aragtay dhulkan hadda ontario iyo toronto oo kale shaqooyinka badan waxaa laga shaqeeya waa warehouse warehousena waa aragtay dee waa waa qotilyomka keliya waa biilka iyo kirada waxaas laakiin alberta way ka duwaneyd oo waxaa yeelay qof aan waxna qorin waxna aqrin waxaa arkaysaa wiigii laba kun iyo shan boqol ku xisaabtan maayo wiiga clear markii canshuurta laga jaro marka waxaa u suurtageli jirta qofka marka qofkii hal sano joogo inuu horumar weyn gaaro markiiba haddaba maxay tahay caqabadaha ka imaan kara shaqayarada ku timid dadkii ka shaqayn jiray shidaalka gobolka albeerta caqabada waxaa waye dadkii dee dad oo xirfadla ma ahin oo hadda skiil kale oo dad jaamacada ka akhrista ma ahayn dad oo kollejo kasoo baxa ma ahayn dad skiil kala sheegana ma ahayn marka dadkii waxaa waaye waxaa lasoo gudboonaatay marka maadaama ay shaqooyinkii yaraadeen in dib warehouse ugu soo labtaan warehouse dhabarka jabkiisa waa aragtay dhibkiisa waa aragtay wixii mataqaanaa dadkii eh, lacagtay barteen ay ka heli karaan ma ahan marka waxaa imaanayso dhaqaalo darro waxaa lasoo gudboonaysa dadkii oo aad u saameyn doonta soomaali badan oo oo ku nool alberta iyo iyo iyo iyo ontario labadaba xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatanna minnesota maxamed nuur oo ka tirsanaa booliska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan mareykanka ayaa mar kale shalay maxkamad la horkeenay ninkan ayaa loo haystaa dilka ninkan ayaa ku eedeysan dilka haweeney cadaan ah oo lagu toogtay dalkan mareykanka gaar ahaan gobolka minnesota haddaba arrimahani ayaa waryaheena gobolka minnesota uu ka wareystay waa maxamuud mascade ee garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi
aad baad umahadsan tahay madxade waxaa weeye n waa qeyb ka mida istiijada ugu horeeya ee dacwaduhu ay maraan N tan waxay ujeedadeedu ahayd inay qofka n dacwadda ay ku ogan tahay oo dhinacan maxamed eh, nuur ah inuu eh, plea garaynayo ama inuu kaca inuu odhan doono dembigan waan qabaa mise ma qabo oo kale wax la yidhaahdo oo oo aanu qofku inuu yidhahdo guilty baan ah ama guilty ma ahi hase ahaatee tii lafteeda ma ayna dhicin dacwaddu maanta mid aada u kooban bay ahayd een, oo ay looyaradu isweydaarsadeen inay een, cadaymihii ay kala qaadeen inay leeyihiin inkaar so marka maanta runtii waxay ahayd brief dhowr daqiiqadood bay ahayd een, wax badanna een, ma dhicin sababta waxaan ognahay haddii aan rabo inaan yaro faahfaahiyo een, qaybaha ugu horeeya dacwad intayna bilaabin waxaa waxaa waajib inay dhinacyadu isweydaarsadaan discovery waxa la yidhahdo wax walba cadaymaha ay kala haystaan Een, waxaan ognahay dowladda inay muddo sanad ku dhowaada muddo bilo badana ay ururinaysay xog ku saabsan een, maxamed nuur ama ay ugu talagashay sidii ay ku eh, ay dacwaddan intay ugu oogaan ayna ugu guuleysan lahaayeen dhinac kalena waxay urursaneen iyaga laftooda caddaymo ay isleeyihiin waxay caawinaysaa maxamed nuur marka een, maxkamaduhu lama ogolo wax surprises inay meesha ka dhacaan hadhow joola marka dacwadda weyn la galo marka waxay waajib ka dhigaysaa dhinacyadu inay isweydaarsadaan discovery haystaan marka maanta xeer ilaalinta waxay sheegtay inay complete gareen ama ay dhammaystireen een, waxyaabihii ay isweydaarsanayeen aysan eh, diyaarna u yihiin inay maxkamaddii dacwad weynay u qabsadaan waxaa kaloo ay tilmaantay inta badan waxaan ognahay dacwadaha intooda badan waxay ku dhammaadaan plea negotiation waxa la yidhahda ama heshiis looyaradu ay dhex maraan oo yidhahdaan okay strengthka iyo weaknesseska dacwaddan adeygeeda iyo waxyaabaheeda wanaagsan iyo dhib- iyo dalool dalooladeeda waan ognahay marka meel dhexe in isugu nimaadna waxa la yidhahdaa jiro inta badan dacwaduhu boqolkiiba sagaashan saasay ku dhammaadaan hase ahaatee xeer dheeraaliyahan waxa uu sheegay inayna diyaar u ahayn inay qofkan la heshiiyaan oo ay doonayaan arrintu inay dacwaduhu ku kala maxkamad ay ku dhegeysi ku kala baxay marka taama waxaa loo qaadanayaa dhinaca dacwadoogayaasha kiiskooda inuu yahay kiis adag oo markaasi ay dhici karayso in maxamed nuur dhankiisa xaaladda lagu adkeyn karo
waa loo turjumi karaa waxaa kaloo iyadana laga eegi karaa maadaama arrintan ay tahay case high profile oo runtii aad ugu jira mediaha not only maraykanka ilaa iyo australia lagala socdo politicallyn ay mataqaanaa case iska charger yaho mataqaanaa aada loola socdo oo lafteeda xeer laaliyaha oo doorasho u taagan oo arrin siyaasadeedna runtii meesha ku jirto waxaad moodaa inaysan dan ugu jirin ama wax incentive aysan xeer laaliyuhu lahayn inay negotiation la gaaran oo ay doonayaan iyagu ama ha lagu guul daraysto ama ha lagu guul daraysanina inay ugaraan waajibkooda ka baxaan oo ah waan oogni dacwadii wax alla wixii aan haynay oo caddayn ahaydna waan bandhignay marka waxay u taallaa juuriga inay hadhowtooda blameka wareejiyaan oo kalena way u taraysaa politically wa garta marka maxaa xigaya hadda maadaama ilaa iyo hadda labada dhinac aan waxba la dhaqaajinin tallaabada tan xigta gormaa la iskugu soo noqonaya
maanta maxkamaddu ma aysan qabanin maalin cayiman waxay u daysay dhinacyadu inay ka wada hadlaan waxa la yidhahda scheduling trialka mataqana scheduling order oo kale in la sameeyo oo ay ku heshiiyaan waxyaabihii motion ahee kale la xaraysan karo wixii caddaynaya dhiman haddii ay jiraan iyo trialka xilliga uu noqon doono qof walba markhaatiyadooda inay wada gud inay gudbiyaan cid walba ay haystaan marka dhinacyadaa loo daayay inay la yimaadaan schedule ay maxkamadda u gudbiyaan oo cayimi doono xilliga ay qabsan doonaan marka taa dib baa laisugu soo noqon doona haddii la yidhahdo wa gartay dabcan sidaad sheegtay warbaahinta ayaa kiiskan aada indhaha ugu haysa ilaa iyo waddanka australia kuwa ka socda waddankan maraykanka warbaahintooda waaweyn oo kale taa gudaha gobolkan waxaa goobta soo buuxiyey bahda warbaahinta aada u fara badneed iyo weliba bulshada soomaaliyeed ee gobolkan degan maadaama wiilkan booliiska ahaa uu yahay nin soomaali ah dadka warbaahinta ee wadamada iyo meelaha kala duwan ka socdaana waxay isku dayayaan dadweynihii soomaaliyeed inay waraystaan siday arrintan u arkeen marka dadkaa faraha badan ee goobta imaanaya lahadlida ay la hadlayaan warbaahinta iyo soo buuxinta goobtu maxamed kiiskiisa wax dhibaataa ma u keenaysa laba dhinacba waynu ka fiirin karnaa koobaad waxa weeye dadku inay runtii qof dacwad ku ogan tahay markuu meesha jiro inuu leeyahay support communitygiisa inay daba taagan yihiin oo ay taageersan yihiin waa dhinac wanaagsan oo laga eegi karo mana xumo way fiican tahay naad inay necessarily wax ka bedelayso sida dacwaddu ay u socoto ama loo eegayo ama juriga ay u fiirin laakiin hase ahaatee inuu qof ku leeyahay shacab ama community ka dambeeya oo garab taagan way fiican tahay iyadoo haddii ilaa inta la ilaalinayo decorumka maxkamadda waxa la yidhahdo ama nidaamka maxkamadda in iyadoo la ilaalinayo oo aan lagu xadgudbaynin oo aan teleefonada iyo waxyaaba badan oo mataqaana de shuruudaha maxkamadda la oogayo haddii aan la samaynin ama aan lagu qaynin ama aan ma aragtay waxyaaba dhaqdhaqaaqa aan la samaynaynin dhinaca kalena waxay iyadana saameyn ka yeelan kartaa haddii dadkan looyaraa wada khibrad u leh shaqadooda ay tahay qaabka ay doonayaan inay hawshan ku wadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan oo dadku aysan runtii garan karin oo badan baa meesha kasoo bixi karo marka taa in loo daayay ku fiican tahay haddii laakiin dadku shacabka iyagu laftooda waxyaabaha ay u arkaan ama ay dhaliil ha noqoto ama ha noqoto wax la yidhaahdo cunsuriyadnimo ama ay soo qaataan race ay soo qaataan waa laga fiican yahay sababto kaiska waxa weyn kama tarayso qaabka loo cover garaynaya laga yaaba inay saamayso dadkuna kaiskiisana ma caawinayso marka dadku haddii ay tegayaan waxay ku fiican tahay inay runtii daawadaan oo supportigooda uun muujiyaan balse aysan ka falanqoonin ama aysan ka hadlin mediahana aysan siinin si aysan u saameynin qaabka loo eegay arrintan waa arrin waa booliiskii koobaad minnesore dhexdeeda dacwad dila lagu lagu soo oogo dad badan waxaa jiray dacwado ka duwan oo assault waxyaaba kale laakiin dil marka la yidhahdo murder case oo kale lagu soo ogo waa qofkii koowaad waa qofkii soomaaliya ee gabar caddaan oo kale ama qof maaragtay african american la yidhaahdaba marka dhinacyo badan marka laga eego runtii waa arrin aad u siyaasadaysan waayo waxyaaba badan laga eegi karo dhinacyo badanna loo jijiiri karo hase ahatee waxaa mar walba ay ku fiicanta in loo daaya sharciga inuu t korsigiisu qaato oo waktigiisa u qaato
kaasina waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi waxa uu magaalada minneabolis uga warramayay waryaheena maxamuud masacade waxaana uu ka warramayey sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliska minneabolis oo mar kale maxkamad lasoo taagay waxaana ahaa uu ku eedeysan yahay dilka haweeney caddaan ah oo australian ah halka aad nagala socotaana waa v o a waayahay dhegeystayaal waxaan ku soo saqeynaa gabagabadii barnaamijkeena saaka intaana dhinacii heesaha u gelin bal nuun aan ka codsado wararkii caalamka dhinacii sboortska kuwoodii ugu dambeeyey waa mahadsan tahay sandheere ee waxaa ugu muhiimsanaa sandheerow ee kooxda paris saint germain ayaa ku guuleysatay koobkeedii saddexaad ee gudaha dalka faransiiska ee kadib markii ay xalay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda lesherbi ee waxaana labada goolba ay keeneen maaragtay qaybihii dambe aan idhaahday qaybta koowaad daqiiqada shan iyo labaatanaad iyo waxaana goolkaas uu dhaliyay ciyaaryahan giovanni locelso goolka kalena cavani ayaa dhaliyay marka kooxda ay la dheeleen waxa ay ahayd koox heerka saddexaad ah ciyaar wanaagsan ayayna soo bandhigeen dhinaca ingiriiska kooxda kubadda cagta ee westbrom ayaa u laabatay heerka labaad kadib markii ay kooxda southampton xalay garaacday kooxda swansea taas ayaa sababtay inay hoos u dhacdo waana maaragtay siddeed sano kadib ayay aadeysaa heerka labaad caawana waxaa jira kulan finaal ah oo ay dheeli doonaan kooxaha yuventus iyo milan waana finaalka cooba italia aad baad mahadsantay nuur haatanna dhinacii heesaha haddaan u wareegno waa heesta dareen iyo fanaanka iidle yare heestaasi daran iyo fanaanka idlayar waxaa u dambeysay idaacadayadii subaxnimo inta hadii laadhahda maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo bashiir abi karoodinla sidaas iyo subax wanaagsan
kalgacal adoon igu dagin daalacoo halka daydayo daydayo mid kale daydayo gabaryahay dalxiis sida daawashada dadab xeerano